أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ay ku xiriirto si aad ah ugu faafay muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo maalin cad howlgalla duqayn ah ka fulinaya gudaha magaalada muqdisho kulan tale isweydaarsi ah ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe kaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo abwaano siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qiila dhaamiyey dilkii loo geystay sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya murtad gurguurte ayaa safarkadiisa ku tegay dalka yugandha xilli kooxdiisa ay furimaha dagaalka ku wajahayso halaag daran beesha habadhgedir ee degta wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa xowlo geelah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha dagaalka ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee deegaanka bisaqcade ayaa dowlad diini ah u qabtay culimmada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga bisaqcade ku dhowaad shan iyo toban qof ayaa ku dhaawacmay shil ka dhacay waddanka kenya
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasina waxay ahaayeen qodobada warka subax kuwooda ugu doorka roon iminkana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo fidsan waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ay ku xiriirto si aad ah ugu faafay muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo maalin cad gudaha magaalada muqdisho ka duqeynaya xarumaha cadowga muuqaalkan oo la daawan karo muddo ilbiriqsiyo ah waxaa kasoo muuqanaya haliyeyada towxiidka oo madaafiic ku garaacaya xarumaha cadowga ee gudaha magaalada muqdisho muuqaalka ayaana ku taariikhaysnaa shanta bisha abriil kulan tale isweydaarsi ah ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe kaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo abwano faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan wuxuu ahaa kulan tale isweydaarsi ah oo ay iska kaashadeen makaatibta tarbiyada iyo dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa kulanka ka soo qaybgalay culummo mas-uuliyiin iyo abwaano kuwaasoo kelimaad qayima ka jeediyey munaasabadii gebagabada kulanka sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ujeedka loo qabtay kulankan kulankan si guud waa kulan umsiyo ciidi ah oo loogu talagalay dadka muslimiinta guud ahaan dee waa dad walaalo ahoo iimaan ku walaaloobay iimaanka lagu walaaloobay marka sidii dee loo xoojin lahaa oo dadka midnimadooda iyo walaaltinimadooda iyo wadajirkooda iyo iska warqabkooda si u badan lahaa ayaa looga tashanayay dee ahdaaftii ujeedka laga lahaana waxay ahayd dadka isku xirkooda afraadda camal ku jirta sidii loo xoojin lahaa si dadka dhexdooda mataqaan afkaar iyo khibraad iyo talooyin ay isaga heli lahayeena ka mida iyo in la nooleeyo ruuxda iimaanigeed ee dadka muslimiinta ka dhexaysa in la nooleeyo kor loo qaado iyo dee wixii talooyin iyo ra'yi lahaye ama iqtiraaxaad hal abuur cusub ee camalka loogu tala in lasoo darxiyo iyo ujeedku ahaa alxamdulilah wakhti dheer nagu socday wakhtigaa dheerna dee xikmado fara badan iyo gabayo fara badan iyo qisas iyo kalimaad iyo rasaa'il fara badan iyo talooyin fara badan iyo mushaarako fara badan ayaa dhacday wax weyn oo faa'iide ah ku jirta oo laga faa'iido guud ahaan camalkuna insha allahu tacala uu ka faa'iidi doono ragga walaalahay meesha joogan ay ka faa'iidi doonaan sheekh maxamed abow cabdalla oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulankan ayaa dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona tilmaamay in kulanka laga gaaray hadafkii laga lahaa islamarkaana la isku weedaarsaday talooyin dhexalgalla run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay markii ugu horreysay aan kasoo qayb galana maaha waa ay socon jirtay in ay sideeda ku socoto maasha allah maantayna heerkan ay maraysaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad kasoo qaybgalku aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waxyaabaha meesha laga jeediyey iyo aragtida iyo qisooyinka iyo ashcaarta kala duwan iyo abwaanada kasoo qaybgalay iyo culummada dhammaan iyo dadka aqoon-yahanada run ahaanti waxaan isleeyahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo run ahaantii dadku qalbi wanaag iyo maxaa lay walaaltinimo dheeraada ayaa meesha laga helay rag muddo kala maqnaana meesha isku arkeen waana waxaan isleeyahay in la sii badiyo oo wilaayaadka kale xataa ay ku faafto maadaama wilaayadan ay kusoo laalaabatay waxaa ficnaan lahayd xataa wilaayaadka kale inay ay wax ka helaan aad iyo aad oo ummadoo dhanba ay mar walba intii meel laiskugu yimaado arag- aragtida la isdhaafsado khibradaha la isdhaafsado n waxyaabaha la yaab kale cajaa'ibta waxyaabihii lasoo arkay waxa weeye dadku taariikh badan bay hayaan is'ali taariikh dalla qowmun laysa yadruuna alkhabar marka waa muhim waxa weeyaan taariikhda waxaa sidoo kale kulanka ka hadlay sheekh abuu maxamed oo ka mid ahaa culummadii kulanka xaadirtay waxaana dhankiisa uu faahfaahin ka bixiyey kulankan iyo waxyaabaha laga dhaxlay waxaana shiiqa uu tilmaamay in kulankan ay ka soo qayb galeen culummo abwaano iyo mas-uuliyiin kala duwan isla markaana laga dhaxlay faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin kulankan wuxuu ahaa kulan sida waaligu sheegay ee, qeybo fara badan oo ka mid ah een, bahda waxbarashada katabu dacwa wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe aqoon-yahano iyo maaragtay waana soomaaliyeed dhammaan ay ka soo qayb galeen waa umsiya ciidiya waa kulan galbeed waa la qaban jiray laakiin sanadkan sidii hore uu ka ballaarnaa dad badan baa ka soo qayb galay afkaar fara badan oo ummadan soomaalida muslimiinta ah anfacaysa iyo keyrkoodba ayaa lagu gorfeeyey camalkan islaamiga ah waa laama badan yahay waa acmaal badan yahay acmaasha marka camalka islaamiga ah qayb ka mid ah oo ah horumarinta afkaarta mujtamaca islaamiga ah mujaahidiinta iyo maaragtay raciyada labadaba ayaa laga niqaashahayay aad baana usoo dhoweynaynaa dhankooda abwaanada kale ah abwaan nageeye cali khaliif iyo abwaan hilaal oo la hadlay idaacadda andalus ayaa kulankan ku tilmaamay faa'iide aan la qiyaasi karin waxay sheegeen in faa'iidooyinka laga helay ay ka mid ahaayeen inay isbartaan culummo abwaano iyo mas-uuliyiin kala duwan islamarkaana ay isweedaarsadaan talooyin dhaxalgal ah oo wax badan oo faa'iide ah ay ka heli doonaan bulshada muslimiinta ee, sidii waaliga iyo mas-uulkii iga horreeyeyba ay sheegeen runtii kulan qiimo badan oo dad camalka dhexdiisa qiimo ku leh ay ka soo qayb galeen buu runtii ahaa waxa ugu weyna waxay horta dadka walaalaha ee muslimiinta ay halkanka ku jiraa inay isbartaan oo ay wada farxaan oo maalmahooda ciida weliba si gaar ay u farxaan dadkii kala mashquulay muddadaa dheere camalka lagu jiray oo laga yaabo qaarkood inaanay muddana iyaguna runtii ay isku arkaan Ee, sidoo kalena ra'yiyo iyo aragtiyo la isku weydaarsaday sida waxbarashada loo horumarin karaa sida camalka si guud loo horumarin karaa ilaa iyo laga wada hadlay sidii dowlad loo maamuli karaa ayaa aarahdaasaa runtii walaa lagaga dooday kulan qiimo badan oo runtii nashaad badan buu ahaa run ahaantii kulankani waa kulan aad u muhiima een guud ahaanna waxaa loodhan karaa ummadda soomaaliyeed maanta waa kulamada noociisa oo kale aad ugu baahan tahay waayo waxay maraysaa xilli ummadda aad soranaysa dembigeedii inta madax looga dhigay ayay ilaa maanta lagu wadaa four pointy five federaaliyiin kala googoyn abaan cabdiwaaxid baa gabaygu tiriya waxaa ku jirtay dhangaagalayaashii u kacay way isku dhiriyeen waa la isku dhirinayaa ummadda soddonkaas sane ee imiga u dambeeyey iyo soddon ka horreeyey dadka ka shaqaynaya maanta haddaad imiga miidiyaha gasho ambaad u fiirsato waxaa laga shaqaynayaa ee madax iyo mija murtadiin u taagan tahay soo hodin la dhigayo ma tii federaalka la dhigayo ma tii four point five kay dhigayaan tu kalo hoosay sii dhigayaan bahashii oo adhi iyo geel iyo lo kala leh ayaa dhammaan xad loo dhigayaa oo meel kasta lasoo gelinaya dee wilaayadu way ku mahadsan tahay inay kulanka soo qaban qaabisay een fikir la iskaga dhaafsaday arrintaa run ahaantii aad baanan ugu farxay waana een ku mahadsantahay wilaayadu hana la badiyaan leh kulamada noocan oo kale ah ee ummadda walaalnimadeeda lagaga shaqaynayo hala gaadhsiiyo guud ahaan wilaayaadka kulankan ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta abwaanada iyo culummada islamarkaana looga hadlayey islamarkaana looga niqaashay arrimo badan oo waxtar u leh ummadda muslimiinta ayaa sanad weliba sidan oo kale loo qabtaa gaar ahaan xilliyadaha munaasabadaha sida ciidaha oo kale waxaana la isku weedaarsadaa talooyin iyo fikirro dhaxalgal ah oo wax badan u qaban doono ummadda muslimiinta waxaana kulankan uu ahaa mid ka duwan kulummadii hore ee sidan oo kale loo qaban jiray sida ay tilmaameen qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka hadashay gabagabadii kulankan
siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qiila dhaamiyey dil loo geystay sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba kornel nuur furi oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa shalay lagu dilay duleedka degmada afgooye xilli uu halkaasi khudbad ugu jeedinayey maleeshiyaadka uu taliyaa u ahaa dilkana uu geystay askari ka tirsanaa maleeshiyaadkii uu khudbadaynayey ayaa waxa uu buuq iyo qiiladhaan ka dhex dheliyey murtadiinta dhexdooda shariif sheekh axmed xasan ali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka qayli dhaamiyey dilka sarkaalkan iyagoona la baroortay murtad nuur farey qoraalo ay baraha bulshada ku soo qoreen murtadiintan ayay ku sheegeen in dilka nuur farey ay dhabar jab weyn ku tahay maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwooda ku sugan deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose murtad nuur farey oo dilkiisa hadalhayn weyn dhaliyey ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn looga hadalhayey mareegaha internetka gaar ahaan baraha bulshada ku wada xiriirto murtadkan ayaa dhibaato badan u geystay bulshada ku dhaqan shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada dhowaan mujaahidiintu ay la wareegeen ee kala ah degmada awdheegle iyo deegaanada bariire sabiidiyo caanoole mahadsanid abuushayba madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurta ayaa safar kadisaha ku tegay dalka yuganda xilli kooxdiisa ay furimaha ku wajahayso halaag daran warbixinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen bashiir muxidiin abwayman kadib markii guuldarooyin baaxad leh oo isdabajoogaha ay ka soo wajaheen furimaha dagaalka islamarkaana jabaqda rasaastu ay aada ugu soo dhowaatay magaalada muqdisho ayuu murtad xasan sheekh maxamuud miciinbiday inuu kolbadhan u cararho oo safaro aan kala joogsiran ugu baxo dalalka shisheeye socdaal aan horey loo sii shaacin ayuu xasan gurguurta uu shalay ku tagay dalka yuganda waxaana sida lagu soo waramayo caasimadda dalkaas ee kambaala uu kulamo kula yeeshay baadariga madaxweynaha ka ah dalkaas ee yuweri musafani ilo wareedyo ayaa tibaaxaya in murtad xasan sheekh maxamuud uu qorshaystay in yuweri musafani uu ka codsado taageero militari oo ku aadan sidii loo hakin lahaa taqadumka mujaahidiinta oo haatan kaabiga ku haya caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaa la isweydiinayaa waxa uu soo kordhin karo baadari yuweri musafani maadaama uganda ay ka mid tahay dalalka ugu askarta badan howlgalka a u s som horeyna ay safka hore kaga jirtay dalalka ciidamada ugu badan ee ka qayb qaatay duulaanadii kan ka horeeyay ee mujaahidiinta afka dhulka ay u geliyeen ee artemis iyo amisom xasan gurgurta ayaa wejigabax iyo faramarnaan kala soo laabtay safarkan ka horeeyay oo dhowaan uu ku tagay dalalka turkiga kuna codsaday in la siiyo taageero dheeraad ah oo militari taasoo sida la sheegay madaxweynaha turkiga uu codsigaas kabiyo diiday qayladhaantan ka soo yeeraysa gurgurta iyo kooxdiisa ayaa isa soo taraysa tani intii ay kordheen gulufka xooggan ee mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan labada shabeelle islamarkaana ay ku sii siqaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho beesha habargidir ee degta wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa xowlo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xidhan furimaha hore ee dagaalka ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warkan inoogu eegayo walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
nuqabada beesha habargidir waxay ku wareejiyeen wilaayada islaamiga ee mudug shan iyo toban neef oo geel ah kuwaas oo loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee la dagaalamaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada ku soo duushay dalkeena nuqabada beesha habargidir ayaa waxay sheegeen in geel ay bixiyeen ay ugu talagaleen in lagu carogeliyo cadowga allah muslimiintana ay u kaashadaan jihaadka ka socda bariga afrika fagaare ku yaala degmada jawle ayay ku wareejiyeen beesha shan iyo toban neef oo geel ah iyadoona ay ku wareejiyeen sheikhulwaali sheekh xasan abuuxamsa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiina sawkaanna keena meeshaan wanaagga badan leh oon ku wareejinayno geelaan hadiyadda ah aniga magacaygu waa naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow oo ka tirsan nuqbada beesha habargidir khaasatan beesha cayr ilaahay baa mahadsan waxaan joognaa maanta munaasabad beesha habargidir ay ku wareejinayso geel hadiyada ayagu tala gashay walaalahooda muslimiinta ah waxaan leenahay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad soo dhowaada walaalaheen haddaan soo daahnay waa wadnaa bilowg maaha waa soo daba dhigaynaa in macnaha afka lagu furo maanta intaan hordhacay naga tahay waa shan iyo toban geela onugu talagalnay wiilashannada furumaha ku jira ee cadowga la xisaabtamaya inaan ku wareejinno uguna wareejinno walaayada gobolka aanna u rabno walaalaheenna inay ku xoogaystaan cadowgeennuna ay ku murugoodaan ay ku jabaan geelaas hadiyad walaalaheen bacda xamdulilah waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii u dhabar adeegtay ilaahay kitaabkiisa inuu dhaqan galo oo ka shaqeeyo adduunkan insha allahu tacaala ayagana waan u mahad celinaynaa waxaan ka mid ahay nuqabada gobolka mudug magacaygana waxaa layidhaha cali siciid axmed rooble insha allahu tacaala waxaan meeshaan ku wareejinaynaa geel hadiyad ah oon ugu talagalnay mujaahidiinta furimaha ku jira ku ribaadaya ama cadowga la dagaalka kula jira ayaan ugu talagalnay insha allahu tacaala hadiyad weeye wixii la siiyey oo loo gudbinayo ilaahay macnaha waxa weye ha u barakeeyo annagana waxa weye miisaanka allaha noo saaro insha allahu tacaala waxaan ugu dhiibaynaa ugu wareejinaynaa waaliga gobolka sheekh xasan abu xamsa geelaas geel toban iyo shan neefa weeye waxaan rajaynaynaa isagoo ka badan in macnaha haddii ilaahay qadar uuna soo gaaro geelaan waxa waaye waa sidaan u sheegnay hadiyad weeye waxaan ugu talagalnayna walaalaha mujaahidiinta ah waxaan rabnaa maanta haddii ilaahay uu ogolaado inaannu walaalaheen mujaahidiinta ah inaannu galabta hadiyad ku wareejinno baan doonaynaa haddii alla idmo gelaa halkaa taagan waa shan iyo toban neef waxaa keenay beesha habar gidir ama reer madarkici sidii loo yaqaano Ee, aniga magacaygu waxaa la yidhaahdaa axmed foolfooley baa la yidhaahdaa Ee, gelaas waxaan ugu talagalnay mujaahidiinta ribaadka kaga jirta furimaha hore waa shan iyo toban neef oo kaa dhabarkayga taagan waxaan rabnaa inaannu afur kaga dhigno beesha